sidaas aamayaalkii dadka berberaayeedhegeystayaakadhawaada barnaamijka tarta aqoonaad ka shabakada warbaahinta warsan ee magaalada baydhabo oo kumid waaminka saddexaad oo si toos aan ugu daadiyaana stuudiyaha raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo barnaamijka tarta aqooneedka raadiyaha warsan weliba taadugyahan walaalaha garab walaal inaga su-aalo diyaarinta weliba inta bili ramadaan oo guda jira tartanka qayb qaadaha iskuulka hoose dhexe iyo sare ee kabaadir saasoo kale su-aalo dhextaalka weliba diyaariyaana ururka deedo lankasow barnaamijka anoo maxamed xuseen silidare sii doona cabdulaahi aadan nuur jecelow iyo farsameeye maxamuud cali xasan gaabshaana cabdulaahi jecelowa iyo la daadihey doona gaabshaana farsameeye abwaanjaako leh iyo tarashna uu ku stuudiya xaadirka iyin maxamed salaad iyo xuseen cadaanina saas oo kale garab walaalku daraaran stuudiyayoona diyaarka iyin mardhow weliba gudgala doone su-aalogii oo ka waliba tartan xiisale dhamara doone horseed e iyo hulwadaag b marka loo bakanaga lamada xaafadood ee uu ka tartanka xiisaale unu ku rajeen waliba horseed e iyo hulwadaag b marka hore lamada xaafadood xaqiijiya intikaadka ka jaran iyo in kale hallow horseed e hallow hulwadaag b waayahay eedan maasintin siisin waktigan ilaalden oo khadka xaadarankeetin mardhow weliba gudagala doone su-aalogii lamada abwaan ee abwaan xaa maxamuud xaaji maxamed tarash iyo abwaan muxsin oo stuudiyahani kalsugun iyo marka hore weliba antuuraane lamwarqadood oo kashal qoran holwadaag iyo horseed si markaas aan ogaana lamada xaafadood iyo oo ka shal taageersiyin lamada warqadood iyo qobsadaasan lamada abwaan to waliba qorana holwadaag toona waliba qorana horseed kubacda waliba haddana siin tuuro doona min lam warqadood waa warqadooy kale oo a b qorantii ee ka bilaawta oo lanka qobsada iyo su-aalo ka bilaawa doona lamadaas warqadood shaldhaada dadkana la dowaha dhanboole qobsada sheega kole maxaad qabsatay horseed horseed horseed اوكي عين حول وذاك waa xaafad isyaani horseed حول وذاك waayahay lamadaas warqadood kale shalgaada ee biya shal qoran qofkii ee ah ka toostii xaafadiis laka bilaabay salaam kore.
horseed baan qaatay horseed
اه عين قاعد adoo eh حول وذاك Ah, waan tarashe اه b
waayahay su-aalan ka horey koliba ka bilaabo doonaha holwadaag b oo ilaah raalakanaada min haldagayga iyo siya lamada xaafadood si dareesha on ku hadlan kubacdana holwadaag iyo diyaar garoobaas su-aalan ka horeyta waliba hadhowahay horseed ee haloo horseed horseed hadhowaada haldagaya fursad haysataan dareenkin iyo telefoon number dhagaystayaalka ama taageerayaalkin isan sheegdaasan kubacda barnaamijka gudagalaan بسم الله الحمد لله ظهر ولدا على الله سبحانه وتعالى ما كل معك ولدا محمد حتى يجب الكلام والعلم خلاص محمد هذا انترك يعني جاكولا ارفع السلام سلا نمبر سلا يبقى ولا غطوا نمبر يرحم بكرة علامة ولا
hallow halwadaag hadhowaada barnaamijka gudagala doona bal telefoon number taageeryaal shingasin kula xiriiraasi iyo dareenkin ku warama kubacda barnaamijka gudagala doona wali kaloo sin ku codsadaan lamada xaafadood anti anta xaafado kale hadalaasa xaafado kale aamusta waa codsi haya halwadaag hadhowaada
بسم الله الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد waxtar ilaahay maalintii ilaahay inuu suurtageli intii inuu fadheen kasoo aqooneysa bulshada wadaan soonka sonkal eed iyada meelaala ayuu ku fasin maadaama hadanka hadduu una fadhiin taageeriyaalkan lamareena xarigii koran wariboa shan sagaaliyo todobo konton ili biiti lamo shan sagaaliyo todobo konton ili biiti lamo eedeeda mahadsan jira cadalada warka
waayahay eeda amahadsantiin howlwadaag b iyo horseed e weliba si toose aan guda gala doone su-aalogii hallow howlwadaag b
habeeriyo warkan howlwadaag b dhaga fura su-aalii koowaad ee tartanka uu ka waana su-aal diini ow weliban dhiyaase sadatan sheeg saxaabigii afhayeenka anhay asxaabti inhijirooti ardulxabasha holwadaag b dhaga fura weliba sheegaasana magaaga saxaabigii afhayeenka anhay asxaabti inhijirooti ardulxabasha mar saddexaad holwadaag b dhaga fura su-aalii koowaad ee tartanka uu ka olsinka daha furahay oo ee su-aal diini ee weliban dhiyaase sitan sheeg magaaga saxaabigii afhayeenka anhay asxaabti inhijirooti ardulxabasha jawaabta siin kula jeen insha allah hallow halwadaag b
hallo radio warsan jawaabta
bismillah waalaikum salaam insha allah jacfar ibnu abi aalib
halwadaag codkin koran qaada jawaabta kanag
وأنا زيادة بك ليلة أنا بنزلت إن شاء الله جعفر ابن أبي طالب sax iyo qalad guddiga waa yahay su-aalii koowaad oo diini hayti waana laga bilaabay tartamayaasha xaafadda holwadaag b jawaabtii oo ku biyeen su-aalaas wayb wato sax ee lama dhibcood holwadaag
ما شاء الله ما شاء الله inkastaan uu ku caajisanaay waaba faashadiiba alxamdulilah Ha. lama dhibcood howlwadaag howlwadaag wayba leedahay buurajima buurajima i jaakola buurajima ya ka hayte jaakolo meeli fadaas oo meelaad ka baafatay baa hata ka horba artay buurajima balaan buurajima buundada ah tubane baabuurta ay leynaba tarre I- i- anigu erey balaan dheertii reer buurajima ay baraarwiinga ankaraas erey wadareed uu ka baraaruinga kahayte meelaad kala fadi adag baa lama dhibcood baraaruinga sinka dhiibi
hallow horseed e horseed cod ka koran qaada su-aalaha siinka dareert weliba waa su-aali lamaad ee tartanka uu ka dhinigigna su-aali kooda kunagadaasa waana su-aali lamaad oo diini ee welibaan dhiyaasa satan sheeg saxaabigii inka horey ee muslimiinta salaada jamaatujiisi mar lamaad horseed ee su-aalo diini u dhagaan fura welibaan dhiyaasa satan sheeg magaaga saxaabigii inka horreeyey ee muslimiinta salaada jimatujiisi mar saddexaad sheeg magaaga saxaabigii inka horreeyey ee muslimiinta salaada jimatujiisi jawaabta siin kula jeen insha allah hallow horseed e hallow horseed
هلو راديو ورقة codkiin koran qaada jawaabta
بسم الله الحمد لله مالك ديوانك إن شاء الله أحد ديوانك أحد إصرارا
horseed codkiin koran qaada jawaabta kanag
أحد ديوانك
fadlan weliba codsadaane raadiyaalkiisin idaacadda kula dareertan inta isku dheeraytan walba masiinku dheegahayna lamada xaafadood fadlan fadlan fadlan fooda i dhaafoy horseed jawaabta ka nag
أهل السوابية إن شاء الله ولك أنا جلاسة أحد ديوانك أحد إصرارا
sax iyo qalad guddiga
waa yahay su-aali lamaad oo diini ah waana la weydiiyey tartamayaasha xaafadda horseed ee jawaabtii oo ku biyeen horseed wayb wato sax ee lama dhibcood horseed
حسين أيوه يجي ترس أنا ت- وإلهي تقول قبتها لما نبعو لكن بالله ودي جاكو يركجل وارهو ترتيب أنا كي قبل له ي- خرسان له حافظ عام عواي قديم اه خرسي مل أرجل وقتا بول قوامين يلا هاي بول قوامين خاطر خرسان هيك أنفتي آه لما نبعود الله أكبر وقلت له بينا إلهي بينا horta toobay baa sheegi dhibay injeer cabdullaahi mursal Ah, beekoo u shaqaynayo usuu hanuun hebed wiinda hanuuban mahan dhawaado karo feer nankii dhow dhiigada ka dhiya Ha! kow dhibcadookii herdi wilaaykeida isku dheh macalinka weyn saartoryaha dhartolooka bannaankii ninku bari ben of taylor iyo macal macalimiinta waxa tolo oo faraha laga qaadi waa indhaydhaadhay iyo jikalina asrqoslaye haan dhartolooka faraliku qaadi yelsinka dhibi tartan wanaagsan okay halo holwadaag b
halo radio watan holwadaag dhaga fura su-aali koowaad oo biology asinka daraarta dhiniga kalena weliba nagdaasi su-aali saddexaad ee tartanka ou ka su-aalan weliba dhiyaasa satan weliba sheegaase unugyadan xil saaran intii oo ha saaran dheecaanka reegnimada marka la siinka nagaa su-aalo weliba dhiyaasa satan holwadaag b dhaga fura waa biology su-aalaha daraarta weliba sheegaasana unugyadan xil saaran intii oo ha saaran dhacaanka reegnimada mar saddexaad weliba sheegaasana unugyadan xil saaran intii oo ha saaran dhacaanka reegnimada jawaabta sinku rajeen insha allah Wow, hol wadaag
halo radio watan jawaabta
bismillaah anaa tartamiyaasha xaafidda walwadaagii su-aalasayka jawaabtiya jisiin weliba nayaasa insha allah interexperience salis kanag
interexperience salis sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalihii saddexaad oo eh, markaas su-aal biology waana la weydiiyey tartamayaasha xaafadda holwadaag jawaabtii oo ku biyeen su-aalaas wayb waa too sax ee walin iyo saas ka helena lama dhibcood abwaan tarashaye
jawaabta markasta iyabaaliya iyabaaliya u jira useere macnaha jawaab eh, jawaab su-aalo jawaabtee too too yeere ma walaa ingiriis ee hatii haddaay markuu boog jaakoln iwan sheegada jaakol iyo iyo jaalo iyo jini jinkaska iyo waayahay howl wadaag lama dhibcoota as uu ka lanqsan gorona yaa wal hasin dhiibe waana gorotan waana ma gorotan reer howl wadaagu oo haddii ilaahay kiroonya lan madax ew lan ku suga ee baybal la reer barashafayla howl wadaaga degenya buulo jamaca degenya meeli buulo jamacada lankasaa salkaajee degenya maduuyu yala reer maduuyu maduuyu yaasinka dhiibi hal dhibcood hal dhibcaan intay jeeyahay ani og maamulaha arwo arlaadi way ballaree arnuur arnuur haaji xasan iyoonay kasaase ee asxaabta shaatig iyo tolaanba maylare shaatigun luumi luumi yalare ha shaatiga luumi yalare way buhaa liibaan abahaa oo shaati usutola way surunjiye lanka oo ilaahelkumaadi lankanka daba dhihin way ballarey ee cabdiraxiin cabdixakiin cabdiraxmaan dadka iyo iyo haan al sheegas haan al sheegas bana of rogaan ba haan ha fiiri dharki tolan haanasna haanas fiiri oo bijin eyin oo jaakola dhibcada lamaad meela ku qaadada aaro arlaadii
waayahay abwaane eeda mahadsantaa ee weliba wargelin oo ahaa horseed weli sheegadahaytee codsi ah intii simakaarka teleefon kale iyo garladaag maadaama codshooyo liidada ee codsigaasna ku tixgeliyaana holwadaag biinisaasna dareerang maadaama hatuwal su-aalan weydiihayna dhaxtaalka geliyaana simakaarka mudyo bedelan qadkaha geliyaana kubacdi su-aalo weydii doogna su-aalan iyo iskule insha allah dhaxtaal si oo intaas yaran xallin oo ilaahay
halo radio watan
hallo holwadaag b
halo radio watan waayahay eedan mahadsantiin horseed ciladii haysatay isku saxday marka diyaargarowday horseed su-aali lamaad oo biology ah hallo horseed
halo radio warsan dhaga fura su-aali afaraad ee tartanka uu ka dhini kala nagdaasa su-aali lamaad wali codsadaana tiimka stuudiya rooga teleefanada inta silent noo saaran waa codsi su-aali lamaad oo biology an diyaargarooba horseed waliba andhiyaase satan siduun ogna ilmagaleenka mayba usukasuubsinya muruqya mayba sheegaase fa'iidada iyo leyin muruq muruqoogaas marlamaada kanaga siduun ogna ilmagaleenka mayba usukasuubsinya muruqya waliba sheegaase fa'iidada iyo leyin muruqyadaas mar saddexaad horseed ee su-aalo waliba waa biology siduun ogna ilmagaleenka mayba usukasuubsinya muruqya hataba waliba sheegaase fa'iidada iyo leyin muruqyadaas jawaabta siin ku rajeen insha allah Hello, horseed ee
halo radio warsan jawaabta
su-aala jawaabti haddii niskideni unoo e horseed mayn may ku qiibgaadayne unuga hasiisu binaanka cambaha taas oo kale may ku qiibgaadaase korowka unuga ololada ka jara hiliga oo bilaawka eh taas oo kale may hayay booska unugiya kahaaye
kanag mar kale
su-aala jawaabti ogun iskideni may bu ahaa mayba caawiyey hiliga dhalmada jeedan caawiye taas oo kale mayba caawiyey ilaga oo koritaanka unuguna ku geed qaade ilaga oo bilaab keete taas oo kale boos iyo kahaaye
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii ee la weydiiyey tartamayaasha xaafadda horseed waa nahay tii su-aal biology ay jawaabtay oo ku biyan wayb waa too sax ee walinayo saas ka helena lama dhib ah
ترتيب النتوي jaakol النتوي أرسل لما تبعود وقوش أرسل بس قال إن شاء الله أهي ترى شو هنو بلايتي بعد ديرتي بقول جماعة أنكرات أهل أدين وين بارتي أرتي باريو دوكو برمري بين هالك وهاتو بس تسكودا بلان بقول جماعة أمبالي ويتوي بقول كيدوي بوسك على وين برنة بونتل أهاتو برنة بيول كودان سري إياه جيت كده هنوم مبلغنا بابورت أيلينا يا ريرتي ما ورا أمد هايان أمن دار أو أنت دولاري هرا بربراتي هرا يعني ما ما يقول تبي إنك درس إذا كان لوري عود هرسد قوس عاو هرسد عسكرية هذا عود وعن إذين دقي قولي يا مكمبي هرسيس الله يرحمه ننكي كبدوا الله يرحمه م- مكمبي يرديس سندكي عبد المكمبي الله يرحمه من قديم بيدواني وإنسياني إله نحرس كو تنكر أشي قديمة هاي قرأ فرسات خلينتيها مثلنا ومعلمك سارتوليها وين إن شاء الله إلهي وين بلوف تايلور أمير نستروبك هاي بلاش عندك يا أوكي bin cof dherega iyo abwaan Bin hamiin Cof walba dherega.
siyanka daldalaasi ma dherega u samay يا يا يا bin cof ma dherega u samay hamiin walba siyanka daldalaasi يا waayahay idan mahadsanta abwaan jaakole hallo halwadaag b
halo radio warsan holwadaag b dhaga fura su-aal oo wali hasinka dareerte physics ee waana su-aali koowaad oo physics ee waliba dhiyaasaysadatan mayu kaynaanka hirarka rikaadso ay kun ishan boqol kiilo hartis habraac shana ay lama boqol mitir marlamaada kanaga holwadaag b dhaga fura su-aalo physics waliba letasatan mayu kaynaanka hirarka rikaadso ayi kun ishan boqol kiilo hartis hirbaace hirbaac shan ayi lama boqol mitir mar saddexaad asinkanaga mayu kaynaanka hirarka rikaadso ayi kun iyo shan boqol kiilo hartis hirbaac shan ayi lama boqol mitir jawaabta siin ku rajeen insha allah hallo halwadaag
halo radio warsan jawaabta
bismillaah hada tartamayaasha xaafidda jawaabti haddii iskideni waliba nagdaasa insha allah sidi kun mitir bar second
kanag
saddex kun mitir bar second sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii la weydiiyey tartamayaasha xaafadda holwadaag b jawaabta iyo ku biyan su-aalaas waybwatoo sax aan hayna hallo horseed
loo raadiyo warkan jawaabta
su-aalaas jawaabtiye insha allah walibaan adala doonta ha saddex boqol million meter per second kanag
saddex boqol million meter per second sax iyo qalad guddiga
su-aalii la weydiiyey tartamayaasha xaafadda holwadaag gordu waayan waybaa si ku faa'iidaysay ahaan lan hordhigay tartamayaasha xaafadda horseed jawaabtii uu ku biyan horseed ee wayb waa toosax aan hayna waa toosax ee hal dhibcood xaafadda horseed
jaakoley subaalaha ogwaanay oofo ku tahay adila halka dhibcood warsaasi dhabaliyow anina oofadhan tarasaka dhirfadaay ha guusha horseeda askare insha allah iyooba ishaarada dheeri ilaahay isku dir fara lamba dhibcood waweyn eh Maya, hal dhibcood waay, hal dhibcood, hal dhibcood.
halido abadow coloore haliinta madan wayba liindhiibey lamba qofooda isa dhiibe sandheera maxamed oo berdaana degan iyo doctor cabdirashiid farmasadiisa oo laga helo mursal migala sii dhikaya okay tartan wanaagsan mucdiicaatana ka darna isun dheligo qofooda ho ahay hallo horseede
halo warkan radio horseed dhiga fura su-aali lamaad oo fiisigis ee weliban dhiyaase sidatan mayu halka hirbaac hirbaac shayna ay toman sikin sentimeter haddii kaynaanshay ay afar boqol sentimeter ber second mar labaada sinkanaga su-aali lamaad oo fiisigiska ee horseed ee weliban dhiyaase sidatan mayu halka hirbaac hirbaac shayna ay toman sentimeter hooba kaynaansheena ay afar boqol sentimeter ber second mar saddexaad horseed dhiga fura mayo halka hirbaac hirbaac shayna ay toban sentimeter haddii kaynaanku us ay afar boqol sentimeter ber second jawaabta singurajan insha allah hallo horseed e
halo raadiyo warkan jawaabta
bismillaah unoo e tartamayaasha xaafadda horteed su-aalo jawaabtiya insha allah walibaan adala doonte afartan centimeter kanag
afartan centimeter sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii la weydiiyey tartamayaasha xaafadda horseed jawaabtii uu ku biyan wayb waa toosax aan hayna hallo halwadaag
halo radio warkan jawaabta
bismillaah su-aalo jawaabtiya diska geeni walibaan adalaata insha allah afartan haasi kanag kanag khadkaga go-a eh afartan haartis sax iyo qalad guddiga su-aalii la weydiiyey horseed ee gordu waayan jawaabta ee waybaa si ku faa'iidaysay ahaan lan hordhigay tartamayaasha xaafadda holwadaag b holwadaag jawaabtii uu ku biyan wayb waa su-aalaas toosax aan hayna xuseen eh guddiga
waa tahay xusni waa su-aali lamaad oo ah su-aal fisigis ah isla markaasna siban weeldhadan in la weydiiyo tartamayaalka xaafadda horseed ee ayaa ku jawaab waana si ka faa'iidaysa lahan hardhinka tartamayaalka xaafadda howlwadaag b oo ayaanu ku faa'iidaysada waayaan su-aala son dhiyaasi sadatan mayo halka hirbaac hirbaac shaynu usaeeyey toban sentimitir haddii kaynaan shaynu usaeeyey afar boqol sentimitir ber second haddaba su-aalahaas jawaabtee may banagadaasa eber dhabiisan eber labaati ishan second ama lama dhabiisan shan laka dhowi tomon waana lakajabaari minus two second jawaabta haddii mar lamaadka naga mayb waa eber dhabiisan eber lama shan second oo andhikanta lama dhabiisan shan laka dhowi tomon waana kajabaaran minus lama second
eedan mahadsanta xuseen su-aalaha dareerta waliba isku laha holwadaag b hallo holwadaag
halo radio warkan holwadaagan diyaar garooba su-aalay kowaad oo chemistry ee waliban dhiyaasa sidatan waliba sheegaasana zero pointy five mool oo hawo hydrogin ah tira atamka iyo kalata ma-ey marlamaada siinkanage waliba sheegaasana eber dhabiisan shan mool oo hawo hydrogin ah tira atamka ley may-ey mar saddexaad su-aalaha baseenka naga kemistriyu weliba sheegasana ebir dhabiisan shangmool oo hawahay dorojiin ah ter atamka ley may ay jawaabta siin ku rajaan insha allah halow hal wadaag
halo radio warsan jawaabta
anaga tartamayaasha xaafadooda wadaagkii yaala jabaartiya kiski deyna waxaan agraasa insha allah sede dhibi eber hal labo sagaal saamiseen kanag baatin
kanag ama
kanag
sede dhibi eber labo hal labo sagaal saamis tumun mikajibaari labaatan sede afar
mar saddexaad kanag
sede dhibi eber hal labo atam likudhay tumun mikajibaari labaatan sede atam sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalaas kemistriga hayta ee la weydiiyey tartamayaasha xaafadda holwadaag holwadaag jawaabtii uu ku biyeen su-aalaas mayb wato sax mahayna halow horseed
halo radio warsan jawaabta
yaalas joogtiih walinadalaase seje dhire eber hal hal lokudhowi hal eber likijibaari labaatan seje afan kanag
seje dhire eber hal lokudhowi tumon likijibaari labaatan seje afan madookhadka bahi kanag
seje dhiri eber hal hal lokudhowi tumon likijibaari labaatan seje afan
sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalii holwadaag biil weydii gorda waayan jawaabta welibaasi ku faa'iidaysan hanlan hordhikay horseed horseed jawaabtii uu ku biyeen su-aalaas kemistriga haytawayb wato sax ee waliniyo saaska helena hal dhibcood oo faa'iide ah sacabow meesha cilmiga yaallo maahin wax wax iska sheeglay maahan cilmiga la soo bartaa cilmi horteed khabiiriina joogta meesha jaamiciine adduunyadan soo cuneen hal dhibood inteen geena tan tan anaa iskale tan farxad baa meeshaan rabaan dhiga meeshaan rabo ha tan waxaa u dhiibaa ayn dhiibe ayn dhiibe ayn dhiibe tarsac iska siinaya qaybes hayba feeriyo ya maslaxa waaye tarsiw qaad adiga xamaad anaa kaa bixinayo okay tartan wanaagsan okay waayahay eedan mahadsanto su-aalaha darabta waliba iskulaha horseed halow horseed
warsan radio
horseedan diyaar garooba su-aali labaad oo kemistry e walibaan dhiyaasee satan haddii hawahay dorjiin yahaysata sida dhabiisan eber hal hal lakadhowi tumanka jibaaran labaati iseda atamis hataba weliba sheegaasee tira ilma aragtada lambar molekyuliska yalata hawadaas haytorojiinta eh marlamaada sinkanage kemistry waana su-aali lamaad oo kemistry eh horseed ee iskule welibaan dhiyaasay satan haddii hawa haytorojiin yahaysata sida dhabiisan eber hal hal laka dhowi tumanka jibaaran labaati iseda atamis hataba weliba sheegaa seera tira ilma qabatada lambar molekyuliska yeelata hawadaas haytorojiinta eh mar saddexaada kanage haddii hawa haytorojiin yahaysata sida dhabiisan eber hal hal laka dhowi tumanka jibaaran labaati iseda atamis hataba weliba sheegaase tira ilma aragtada lambar molekyuliska yeelata hawadaas haytorojiinta ee jawaabta siin ku rajaan insha allah halow horseed
halo radio warsan jawaabta
su-aali lu weydii tartamayaasha xaafadda hoose insha allah weliba kuku jawaab nagaayana bi dhibe eber lama lama lokodhowi tumon baari labaati sede malukuyuli kanag
bi dhibe eber lama lama lokodhowi tumon likijibaari labaati sede malukuyuli sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii lu weydiiyey tartamayaasha xaafadda horseed ee waan hayta su-aalka mistria jawaabtiyo ku biyan su-aalaas jawaabtiyo way buwato sax ee walinayo saaska helena xaafadda horseed lama dhibcood
عن أوبه سأسمعني أوبك عن ياقي فرحة أوبه بلتي سأسمعني مصبار أنك.
واه.
musbaar aan هل بأعمى مصبار ترش أعمى أنا بقى بسم الله يو ها أقول يو آها فرسان أنا هودي يا شيخ يقول لي سيلا اسكتيري من يا هم لما نموت طهرت ويبا الإيمي على كشر فيه أروع أرلاني ما دام با يانك جرت لرتروك ها أنك ففايلة لكن آه أوكي laakiin gubiya dhibacdo kale jawaabtii horsho ani sheegay holii wartada dhibacdo kale wayba indhibey bibitada kilo sabca haddada konfuri walaalaha shibeeyow master suurud tartan wanaagsan ahay iska tiiri meesha
halow hal wadaag
hallo radio warkan diyaar garooba su-aali kuwaad ee xisaab ee barnaamijka tarta aqooneedka raadiya warsan dhugunsadahay tan weliba kula dareertana muujada fm ka siya ti siya dhabaysan laba maga hartis tarta aqooneedka warsan weliba taabagilyaha ee garab walaal warsan iskuulka hoose dhexe iyo sare ee kawaadir halwadaag su-aal la xisaabtay walibaan dhiyaaseesada tan haddii dugsiga hoose dhexe iyo sare ee kawaadir iskuul yo-ata tiradiis guud ee ardayda kun iyo laba boqol tirada kuritana ata lix boqol konton ishan miilatan bilaantana ata shan boqol afartan ishan hata baraadi boqolkiba meega kuri eh meega gabdhe hatan mar lamaada siinka naga su-aalo walibaan dhiyaasa satan waana xisaabu dhiga fura hooba dugsiga hoose dhexe iyo sare ee kawaadir iskuul ata tirada guud ee ardayda kun iyo laba boqol tirada kuriitana ata lix boqol konton ishan tambilantana ata shan boqol afartan ishan hataba raadi boqolkiba meega kuri ee meegana gabdhe mar saddexaad haddii dugsiga hoose dhexe iyo sare ee kawaadir iskuul ata tiradiis guud ee ardayda kun iyo laba boqol tirada kuriitana ata lix boqol konton ishan meelo tambilantana ata shan boqol afartan ishan hataba raadi boqolkiba meega kuri ee meegana gabdhe jawaabta sinkurajaan insha allah halow hal wadaag
hallo radio warkan jawaabta
bismillaah sunada tartamayaasha xaafadda horwaraag su-aalas jawaabtiy hadiiska deyn waliba nagadaasa insha allah magaraay nagid saddex boqol bilaantana afartii shan boqolkiiba
kanag qadka guhaay wala artiminka dheegna kanag
bilaanta boqolkiiba waliba un afartii shan haye nagidkana waliba un boqolkiiba konton shan
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii lu weydiiyey tartamayaasha xaafadda holwadaag waana hayti su-aal xisaab ee jawaabtay iyo ku biyan wayba waa toosax nhayna halow horseed
hallo radio warkan jawaabta
su-aalas jawaabtiy insha allah waliba nagadaase nagalka waliba aayana boqolkiiba konton iyo afar dhibi shan siyeed gebdhana waliba haayana boqolkiiba afarti ishan dhibi afar hal di kanag
kursi waliba haayana boqolkiiba konton iyo afar dhibi shan wali codsada wali codsadaane fadlan raadiyaalka ku dheeraya teleefanada isinka hadalahay tan haddii kale dhibcooyinga jirada doona kanag
nagalka waliba haayana boqolkiiba shan ee konton iyo afar dhibi shan siyeed gebdhona waliba haayana boqolkiiba afarti iyo shan dhibi afar hal di
sax khadkinga gohaay mar saddexaad kanag mar saddexaad kanag jawaabta nagalka waliba haayana boqolkiiba konton iyo afar dhibi shan siyeed gebdhona waliba haayana boqolkiiba afarti iyo shan dhibi afar hal
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aal ila weydiye tartamayaasha xaafadda hulwadaag gorod waayan way base ku faa'idaysay hallanku wareejiyey waa horseed jawaabto horseed iyo dhiiban wayb waa toosax ee walaynayo saaska helena hal dhibcood oo faa'iidee أنا بقول شيء تعب كيلو مصبار سنحة بروت تبون كوب قهوة قهوة قرار أو السنجبيل دوبي كجرتو فلفل هل بكيري أول تومي بسباس لو تومي لين لو دري قبسي
kubacdana هندا فا أقول هذا شكرا من عاوزري آه هذا بعد أو وهاوا يتره لغه لي حقي فرلابي علمي وين تهي لها وينه waxay meeqaa boqol kiilo waa dhantay horta laba ruuxa qaadi karta weliba iyo nin kale weliba qarka qabanaya qarka wayba isan dhiibay bill of taylor macallinka dhartalida kow iyo doctor muxudiin caato waybaa dhinigu ku qabadeeye abadoleywan ya muxudiin xusni hama wiinte dhinig ayuu hoog leegtaa haye adi feeriga dhinta adi qabadaase اوكي ترتب وناسب waayahay lamada xaafadood khadkan inkasi jiran dhextaalkee lahadeeri marka hore ula sii abwaan Ha, sorry weliba iskuulaha xaafadda horseed ee halo horseed
radio warsan horseed su-aali lamaad oo xisaabe kubacdana dhextaalkan gudubaanan diyaar garooba su-aalo welibaan dhiyaaseysatan haddii wadarta ardayda kawaadir iskuul ee ta sagaal boqol waana shal eyin boqolkiiba soddon iyo kow bilaan boqolkiiba lixdon iyo sagaal oo kuri ee hataba meegow tirada bilaanta iyo tirada kuriyata markale siinka nage haddii wadarta ardayda iskuulka kawaadir ee hoose dhexe iyo sare ee ta sagaal boqol ooyo shal eyin boqolkiiba soddon iyo kow gabdhe boqolkiiba lixdan iyo sagaal kuri ah hataba meegatirada guud ee gabdho ah meegatirada guudna kurite eh mar saddexaada ka naga su-aalay inkadamboyti oo xisaab ew haddii wadarta ardayda kawaadir iskuul hoose dhexe iyo sare ee ta sagaal boqol waana shal eyin boqolkiiba soddon iyo kow gabdho ah meele boqolkiiba lixdan iyo sagaalna kuriyeyn hataba meegatirada guud ee gabdho ete meegatirada guud ee kuriytana et jawaabta siin ku rajeen insha allah halo horseed
halo radio warsan jawaabta
weydii tartamayaasha xaafadda horseed insha allah weliba kasi jawaab nagaayana gabdho weliba waa laba boqol toddobaati iyo sagaal gabdho kuriitan iyo eyin lix boqol labaatan iyo kow kanag
gabdho weliba waa laba boqol toddobaati iyo sagaal miilo kuriitan iyo ku eyin lix boqol labaatan iyo kow sax iyo qalad guddiga waayahay su-aali xisaabtahayti ee la weydiiyey tartamayaasha xaafadda horseed ee jawaabtay oo ku biyeen su-aalaas weyd waa toosax ee walaynayo saaska helena lama dhibcood diiwaaniyaalkii waa buuxsameen looryaalkii waa buuxsameen banaankaan la dhigay bajaajan sugaya wax lagu qaadayo male haye dhibcooyinka meelka sheeg xaggeen ku sheega meelankeen abo laba dhibcood kuwiibe allahu akbar kowayba sigi dhibay daadiyaha barnaamijka waa xusni tan kala wiinte ha boqol iyo sagaalo kiilo wayba sigi shan qofooda gaalo korta haye boobsi jaceelow Ko.
xuseen cadaani Mhm.
maxamed salaad Mhm.
agaasimaha warsan tarasna abwaandiirine Tarasna.
abwaantaris haye aniina hadda reeda ku riye abwaan dhiirin kew dalmaru ha
iyo gaabka usuul hoose u gala gaabi ogta haye okay
waayahay ilaa maatanta waktigii hore la hadeerayhin deedo iyo su-aalogii dhextaalka balse uu ka talasho ku horey tarash haye dhegeystayaal kuwal dheejib stuudiya isbedelo doona aniba og haa hey wala isbedelo doona aniba og haa hey wala isbedelo doone haa hey mardho wala isbedelo Eh, bismillahi asalaamu calaykum waraxmatullahi dhegaystayaalkii iyo taageerayaalkii iyo asxaabtay iyo ku tartamayaalka iyo walaa kulli iyo xaafado kulli iyo xalay waybaa ka ballan qaaday yaa iyo guddiga iyo iyo daadayayaasha barnaamijka iyo oo aan kasjara wayba waxaan idinku ballan qaaday qasiida cusuban ini ana oo aanatay sheelan doono haye marka marka qasiidooyinkii yaa bilaawana haye haa la socdahe yaa haye
محمد يا رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم المولى محمد محمد يا رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم المولى محمد مولوين وملك اليوم ديني مولوين وملك اليوم ديني محفلكم مسلم إيقالك وياو مالنتاسي أدي مغتا أمراني محمد يا رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم المولى محمد ملوين وملك اليوم ديني ملوين وملك اليوم ديني محفلكم مسلم إيقالك وياو مالنتا سيدي مغنتا مراني محمد يا رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم المولى محمد masaajidku mankii alla waa ogaadaa masaajidku mankii alla waa ogaadaa muumunko ma munaafug ma bakoyaaw madoo tukada maduu dhaafaaw ma fayle محمد يا رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم المولى محمد masaajidku mankii alla waa ogaadaa masaajidku mankii alla waa ogaadaa mumunko ma munaafug ma bakoyaaw maduu tukada maduu dhaafaaw ma fayle محمد يا رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم المولى محمد magaaraw la sheegow ma bafayle magaar gaabkoo la sheegow ma bafayle mu'aadanka dheegow ma buraarugaayo madaasa ibliis magaartiis kor ka saare محمد يا رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم المولى محمد magaar gaabkoo la sheegaa uma bafayle magaar gaabkoo la sheegaa uma bafayle mu'aadanka dheega ma burarugaayo madaasa ibliis magaartiis kor ka saare محمد يا رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم المولى محمد عليك وسلم المولى محمد عليك وسلم المولى محمد عليك وسلم المولى محمد عليك وسلم المولى صلى محمد الله وسلم عليه الله أكبر.
الله أكبر بارك بدي الله أسبدل بارك يو إيه
kadhiya anaga يو يو دتكين كساينا يو dadkiin kasaayana meelaha meelna يو جيلو إيه مجرته هوبا مدبسنايت يو لي yaa dadkiin kasaayana may dhareen
ياكل إيه mise gambeli yaala hamin dambe adila ka hayaya hamin dambe adila ka haya balangaad hamin dambe tarash tarash ku bahi asharki أبانك يكب الشيء قاعدة haye كي ينتم maya ki bahi ماي kokalay hamin dambe ماي ماي كاسو maya maya ma wal usoo wala koofade بل ولد su-aal ku wareejiye su-aal ما عدينا maxaa tahay تجر
magaalada baydhabo inuu dhumisadaaytan dhegeystayaal muujada famka siyetisiyadhabiisla magartis jaakole iyo tarash aadi aan sheekaysadaytan aamusa dadkan isan dheegahayan xuseen kureejiye iyo su-aal dhextaalka iyo deedo
waa tahay maxamudin xusni aad iyo aad mahadsantaa ramadaan mubaarak yeelana dhammaan dhagaystayaalka ka taxan tartan aqooneedka ku baho idaacadda raadiyo warsan meesan lana hamiin fayle ramadaan mubaarak mar kale iyo mar kale Eh, dhegaystayaal mayba hadeerna qaybta nasashada iyo dhaxtaalka su-aalo dadweynaha oo aan ka tala galeen deegaanka eh, dhalinyarada deegaan horumarinta deegaanka Eh, deedo magaashan markii lahaa gaabi ey yaa sii gudagalaana walow una oo waqtiga ilaaliyana Eh, tartan xiiso badan oo ka meedhanayn ku socda Eh, may rajeen ee dhagaystayaalkan iyo ku faa'iidaysada doonaan waana jawaabo saxda ee ku bii doonaan su-aalo hadereeran hoob ilaahay raali ka nagada su-aalo kooda aan guda gale eh, dhagaystayaalka meyla ku faday si nidaam iyo anshax ka dhexan inayo aan ku jawaaban su-aal kasta una warsana sidoo dhibcooyin iyo hadiyado qaali ee meeliyo aan ku helan hoob ilaahay raali ka nagada antinin socda tartankan bilo barakaysan ee ramadaan oo ka tartansiyaana tumanka xaafadood ee magaalada baydhabo janaay ee lambarkiisi han la xiriiri kortaan iyo maganaday dhegeystayaal ama jawaabtiisi han ka gudbi kortaan shan siyeetun soddon konton iyo seddex hoob ilaahay raali ka nagada ee ka bilaaway su-aalo koowad iyo dhaxtaalka dadweynaha sheeg dhegeyste haddaba may sheegeese magaaga soomaaliya xilliga libi meesiin ku fadaane inaysiin sheegtaan dhegeystayaal magaaga soomaaliya xilliga iyo libi taariikhda wali hayti fahanteen rajaa insha allah dhegeysta aan ku horreeyey siyoy halo salaamu calaykum lambarkani wuxuu kula wadaagi doonaa
halo dhegeystahan siyaan halo walaal magaaga meelaan weeraay deegaanka maxamed deegaanka habar magaagana
xasan eeda xasan aadan joogtooran gudagal walaal haddii barnaamijka la socod
may fadhiyey
kun afar bool soddon iyo siyeed waa tahay su-aalaas jawaabtee saxda ee mahaleelna dhegeystaha sanoweeri deegaanka haabara dhegeystaha kalen gudub ee halo halo wacalaykum salaam walaal magaa imeelaadana weerayd cabdirasaaq ibraahim xaafada berdaala jawaabta horan gudgal cabdirasaaq magaaga soomaaliya xilliga libiyaay amay hayti magaca soomaaliya amanta libiya amay hayti waa tahay jawaabta saxda ee mashaagna dhegeystahaas usuun iska dayi dhegeystaha kalan guduba helo helo
salaamu calaykum wacalaikum salaam waraxma walaal magaa imeelaana weerayd magacaasi noor cabdullaahi ibraahim
libaano waa beryahan oo weerahayta jawaabta horan gudagal walaal
yoodhan jawaabta haddii aad hayta
kun sagaal boqol afartii shan waa tahay jawaabta saxda ee mahaleelna dhegeystahaas usuuna dhegeystaha kalan guduba helo helo waalsalaam walaal magaa imeelaana weerayd raadiyaha isku dheeraysi jawaabta lan fahmo walaal magaa imeelaana weeraas maxamed abdi degmada buradaba maxamed cabdi ohna weerow degmada buur ha kabax safar dheeraha galiha dhoo maxmedow jawaabta horan gudagal kun kun sagaal boqol konton iyo konton kun sagaal boqol konton iyo afartii jawaabta saxda hayte ma sheegna dhegeystaa kale an gudube halo halo halo ah halo
ha magaaga meelaan weeraayt walaal
ali abdow aabada berdaala cali cabdo oo hana weeraay xaafadda berdaal cali oo jawaabta horan gudagal
ah niyow maybala ma- magaagas maybala biyihiye lama boqol tumay shan biyo waa tahay su-aal jawaabta saxda ama dhiibna cali cabdiow dhegeystaanka dambooya siyaana jawaabta sayti haddii uuse sheegi lahaay waalisalaam walaal magaa meelaan weeraayt
iidow maxamed deegaanka luqabar
iidow maxamed deegaanka luqabar luqabar loo habarihana weerahayta iidow ha dhawaab safaraha gale ha ka dhawaayana
ah kun kun lix boqol ilhidikan kun libool lihdi ishantii jawaabta saxda ama haleelna ee, ku gudubaana su-aala sayti ee, su-aalo lamaada an gudube hoob ilaa raali kanagada oo dhegeysta oo dhegeystayaalka una warsado doona su-aalo lamaad dhegeystayaalka una weydiyaana may nagada doonta hoob ilaa raali kanagada saldanadii lamaad ee dhisata digil iyo mirifle magaashe dhegeysta meel koofaday saldanada ama boqortooyadii lamaad iyo weel dhadaan digil iyo mirifle magaasha jawaabtaas in ku rajaan hoob ilaa raaliknaa dhegeystaa kuwaad siyoy halo halo walaal magaa meelaana werayd magaaga waa tahay dhegeystahaas ku gudubnoy dhegeystaa kale si halo halo waa tahay dhegeystaa kiiga halo
wacalaykum salaam walaal magaa meelaana werayd
abdi cabdullaahi xasan cabdullaahi hadhawaa unteena werayd
aafada bukrey bukri ay haya su-aalo jawaabtay horan gudagal ahlasasano
ajiiran waa jiran ajuuraan jawaabta saxda ama dhiibna dhegeystaa kale aan guduba halo halo halo dhegeyste magaaga meelaana weraayt walaal
faruud adam xuseen deegaanka basra
jawaabta horan gudgaal
halo
waa tahay dhegeystahaas halo walaal magaaga meelaana weraayt
ali abdow xaafada berdaala cali cabdow xaafad berdaal yaa dib hankanagadi nasiib shay cali ow jawaabta horan gudgaal niyow saldanadii lamaad oo digli merefloweendes waa haa iyo waqtigii la aasaasi
saldanadii lamaad niyow baadan liyahayti maybanada aasaasay maadan liyahayti kun tiberkii
waa tahay jawaabta saxda ee mahaleelna cali ow ee, iska dayka Halo.
kamaanta kalaa halo dhegeyste
asalaamu calaykum waalaikum salaam magaa imeelana werayd
xaafada boomori haya ibrahim hadhawaawo
saldanadii goreyti waa juuran
waa tahay jawaabta saxda ee mabiina iska day faylya lahaa dhegeystaa kale aan gudube halo halo halo halo
halo haa walaal magaa imeelana werayd halo halo dhegeyste waa tahay dhegeystaas isdheego wayni dhegeystaa kale aan gudube halo
asalamu calaykum waalaikum salaam walaal hadhawo magaa imeelana werayd
magaca jiran abdullah
haya jawaabta oran gudaha
halo halo ka dhigaya walaal magaa imeelana weras
sayid ali abdullaahi aafada سيد علي عبد الله حافظ وبيري هدوا عبد الله آه، سيد علي وجواب تورن قد قال
may horta ma yaala سؤالها دي مر لماد كان كان اقوى فرصة دي كما دنباسكو سلدانة دي لماد اما بقرتوي دي لماد دي مرفلية صوب سدا مغاشا ايو حلق لا اس اس يالو كوفدا اين هذا شاكت
aaraare وامات سانتهاي جواب تساحد اما بينا ديجيستا انك دنبو يسيانا وابو سنسيب والد دو جواب تساحد هلو هلو هلو ديجيستا
ha ها والله المغاي ميلانا ورايد
ولا علي إدريس معلم
إدريس معلم hadhaw idriis oo jawaabta oran gudogal jawaabta idriis waa tahay jawaabta saxda ee mahaleelna ee hoga- hogaasanku gudubaan hoob ilaahay raalli ka nagada ee ka mahadsanyiin dhegeystayaalka sida quruxda badan leh iyo anaska dayaan inayo dhiiban jawaabo dhaxtaalka su-aalo oo ka ninka xusanayaan oo haddii hariyaan deegaan development organization ururka horumarinta deegaanka oo hameen kasta lama su-aalood iyo meelahan aan ku diyaariyayaan oo dhaxtaale bulshada lanka faa'iideeyo walow hamiinkii lamaad bulshadii oo ku noogaan su-aaloogii la weydii oo deegaanka khusayti Eh, haddii ana su-aaloogii jawaabasho aan guda gala su-aalo koowaad may bahaytay sheeg magaaga soomaaliya xilliga libi su-aala jawaabtee may banaadaa sakunsiyad bool siyati iliti iyo libi magaaga soomaaliya mayba libi mise la aas-aasay kunsiyad bool siyati iliti haddeen su-aalo lamaad aan gudagal dhegeysta may bahaytay saldanadii lamaad ama boqortooyadii lamaad digli marfulaya weeldhata may bahaytay eh, mayba laka magacaawayay boqortooyadii geladii xilliga la aasaasina may bahaytay kun todoba boqol sagaalun iyo siyeed mar lamaad jawaabta habakanaga maybwa boqortooyadii ama saldanadii lamaad digil imirfulaya weeldhata may bahaytay boqortooyadii geladii xilliga la aasaasina may bahaytay kun todoba boqol sagaal iyo siyeedkii maysan lana ramadaan mubaarak dhegeysasho fayla
waayahay eedan mahadsanto xuseen su-aaloogi dhextaalka oo meelahu gudubaana lamada xaafadood xaqiijiya inta khadka ka jaraa in kale su-aalo kala hersan oona aan guda galna halo holwadaage
halo diidi warsan halo horseed
halo radio warsan
waayahay eedan mahadsantiin siisin khadka diyaaranka hayteen wali gudagalaan ee su-aaloogii su-aalaha dararta walibaa isku lahaa holwadaag holwadaag mar kale aan weeray halo holwadaag
halo radio warsan holwadaag dhega fura su-aalooge dib an bilaabaan su-aalaha sinka dareerta su-aal taariikh aw weliba andhiyaasa satang ameela qaadi ololihii reer baadiiga ama reer miyiga siadanka saasa mar kale siinka nage sanadka hayti amanta la qaadi ololigii lankamaga dari reer miyiga ama reer baadiiga mar saddexaad sanadkee la qaadi olologii reer miyiga jawaabta siin ku rajaan insha allah halo hal wadaag
halo radio warsan jawaabta bismillaah jimcada tartamayaasha xaafidda ilwadaaga su-aala sii jawaabtay jiska diin weliba naganaasa insha allah kun sagaal boqol toddobaatiyo afartii kanag
kun sagaal boqol toddobaatiyo afartii sax iyo qalad guddiga waayahay hanagadoo fayla su-aali la weydii tartamayaasha xaafadda holwadaag jawaabtii oo ku biyeen holwadaag b su-aalaas wayb watoo sax ee walin iyo saaska helena lama dhibcod
maasha maasha allah jaacol wali xalinkin sheegay gaal gaal tuuga ariire gaadi ariir tuugee gaadeen oo hadeen meel dheer mitar a ma kuutaataa ma deer ada rees an ali bakari an hadhow harooray hada roor masaajidka oo maray a roog inuska gaado lama dhibcood halwadaag burujima baraarwiin iyena adiye bogsheey boodshuma dhaafas oomada la deyrsiiyey adin adin mee raasreed binaan burujima ambaadi hoy hoy hoy lan weyn ata afka suusay وما المقعدين والفيلة ما بديتي ليه war afka suubsay ad hoy hoy afka suubsay ah rid bilaan dhadheertii reer buulo jamaa'i baraarwiinha ankiraasi ankiraasi ankiraasi madihas buufiyaaso baarate hanjeedo buuntada intii ku kooyaaso baalohaas ka fafiirima biignimiiki o wallaahi kabangaa kinka dare muusiga kinka dare waan adin oka balba jinigi hees heesoy jiniga bari dhan yala koonfaday oka lama dhibood lama dhibood buulo jimac buulo jimac lama dhibood intaan dhikee kasaase lamaada barxadda dhigay imeylanka kooyaan nebeley
halow hulwadaag halow horseed raadiyaalka noo gaabiya fadlan horseed dhiga fura su-aalaha dareerta weliba waa su-aali lamaad oo taariikhe weliban dhiyaasa satan sanadka dhi ama sanadka dhiidii abaartay lankamaga dari daba dheer sheeg sanadkii haytii abaarti daba dheer mar saddexaad walilasin ku baahanya intiisan sheegtan sanadka dheedii abaarti daba dheer jawaabtasin ku rajaan insha allah halow horseed
halow radio warsan horseed su-aali li weydiiyey weliba inshaalla abaartii dabadheer weliba dhiiday kun sagaal boqol toddobaatiyo afar kanag
kun sagaal boqol toddobaatiyo afar sax iyo qalad guddiga waayahay su-aali la weydiiyey tartamayaasha xaafadda horseed ee jawaabto iyo ku biyan weybuwa su-aalaas too sax
إنك
ee walinayo saas ka helena horseed lama dhibcood إلهي labadhi bal horseed calantaas iyo bakii sheegay meeshan caaw waxaa fadhiyo dad cilmi leh khatar ah ha laba dhibcood caysi ka dhibe to horta way baaseen dhakaayaha amsi ajka horseedka yaalo malmalacdada lika dhiibow dharti eeseen dhigito toona way baaseen ka dhibe ha ha lama qof hoosee ka dhibe bil of taylor آه، ايوه محي الدين عاتو دي توركا اسكولكا اهي halow holwadaag b halo radio warsan holwadaag dhiga fura su-aali lamaad oo taariikh ah sinka dareerta walibaan dhiyaasa satan sheeg macnaaga ereyga kawaadir mar lamaada sinkanaga juquraafiya su-aala holwadaag b su-aalo walibaan dhiyaasa satan sheeg macnaaga ereyga kawaadir sheeg macnaaga ereyga kawaadir jawaabta singura jaan insha allah Ow, hal wadaag
halo radio warsan jawaabta
bismillaah ma tartamayaasha xaafadda hulwadaag su-aalisaynta dowladeed dalka kenya welibana ahaata insha allah awooddo koritaanka bulshada kanag
awooddo koritaanka bulshada sax iyo qalad guddiga waayahay su-aale juqraafiga hayti ee la weydiiyey tartamayaasha xaafadda holwadaag jawaabtii oo ku biyan holwadaag weybuwa too sax ee walinayo saas ka helena lama dhibcood
jaakol gudaa iinda jacaylo jaakol jin jinka wadaaga reed reed way booha hodhe meekare musikinkinga dare waana waana waako ha
Namaku dhaafay jaakol balkan waawe adin dhug way bala mufaday waliba hees jininka baray buurujama ku eebowtay dambalikin guruydoone barbaartii edeegoy beledka oo wadaadhe baaburi saaradhe beledka oo wadaadhe kolba mukubahaasoobea kolba mukubahaaso bena madihas buufiyaaso baarate hanjeedo buntada intii ku kooyaaso baalohas ku fafiiriba buntada intii ku kooyaaso baalohas ku fafiiriba big nimi ki ogaay ki ogaay ki ogaay ki ogaay shijaabka ka buusho shijaabka ka buusho shijaabka كبويسوي تنترش لك آه، جاكل لك وده والله يسبي ها.
ما يتشاكل ولا إن رابل أن أن أن أن أسانق صوب يمي لما ادري بعد من الشكل لما dhibcod maaha horta jaakolow makiinka baahan arlaadii matacarw arlaadii walba makiinku baahan masaakiinaata meelo dagarsoonku weeldhoyad ba ba dagarsoonku weeldhoy arlaadii arlaadii wali adiga walkiinka baahana masaakin ah oy oy oy afka suusoyada dhaho lama dhibcood way baasiyey n xasan faney iyo toon dhiibee tangal way baa dhiibee abbaa haa yaan dhiibayo taarturiyaasha dharka iyo tolaan may la erey kan may toorne lu-uumi iyo la eree nimankaasaan dhiibi lamaada dhibcodba jaakolo araada ahe
waayahay eeda mahadsanta abwaantaras su-aalaha dareerta waliba iskulaha horseed ee halow horseed
halo warsan radio su-aal tumi saddexaad ee tartanka ooka andiyaar waa tumi afaraad oo ee tiinka damboyti andiyaar garooba walibaan dhiyaase sidatan sheeg macnaaga ereyga masar sheeg macnaaga ereyga masar sheeg macnaaga ereyga masar jawaabta siin ku rajaan insha allah halow horseed
halo radio warsan jawaabta
su-aali la weydiiyey tartamayaasha xaafadda horseed insha allah waliban agadaase ha ereyga insha allah waliban agaday tasmiyat masar hiya tasmiyat alcarabiya wasaamiyat naqdo ilaa Nak- Nakr- nasrayn af soomaaliyeed adoo raalle
su-aalas insha allah waliba nagadaase haddii ilaahay era ereyga masar waliba sideedaha
hee meelika jeeda marku waqti سؤالسيبا أبين سجل من غلاسة الجامع مين الحكومي يا أخي؟
kanag
الجامع آه، ميل والقوم يا أوغل sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aaliin damboyti oo hayday su-aal juqraafiya waana la weydiiyey tartamayaasha xaafadda horseed ee jawaabtii oo ku biyeen horseed maybwa too sax aan hayna halow hol wadaag b halo radio watson jawaabta
bismillaah su-aalasayka jawaabtay haddii isku dayn waliba nagadaase insha allah dhulkii midoobay kanag
dhulkii midooba
mar saddexaad kanag
dhulkii midoobay
sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalii la weydiiyey tartamayaasha horseed ee gorduwaayan oo juqraafiga hayti jawaabta saas oo kale way baase ku faa'iidaysi ahaan haddaan hortaale tartamayaasha xaafadda holwadaag b holwadaag b su-aalaas jawaabtay iyo ku biyan wayb waa too sax aan hayna abwaan tarash ku faa'iidaystay waliba sheegaase macnaaga ereyga masar
masra af soomaaliya ka sheeg waan ya masar masar leg ya masar masar leg jaakol weydi jaakol jaakol weydkii oo oo oo mataqaana junig meel usukoy weydi usurukasta meel sakijeyd aman jaakol he macnaaga ereyga masar hob sheego aan sii jaabka ku bushay
abaalgud waan sheegay baa abaalgud maylisiya maydhise may horta wala sheegto ka horeyd bajaajan koo dhiibe
masar ereyga masar horta waxaa waaye waa carabi
af soomaaliya la kooxda ereyga oo waxaa jirto daati rabbatin waqaraarin makiin yani rabbatin horta waxaa waaye meel fuur ah haye masartana marka waxaa waaye dhul adag camal haye saasaa saas ilata aniga haye sida fikradeyda ya sax rabba horta kitaabka wuxuu dhahaa meelo fuurka ah, fuurka ah sax
masar haa masarna way waa yani meel ka kan u adag dhul ka kan masra la koofadee ya masra la koofadee dhinaga isaga koyti bar leg Saasa taa weeyaan.
iyada maasanta
Ya.
guddiga ula sheego dhuunsanay jackol iyo tarash iyo dhegeystayaal xuseen eh Eh, waa tahay lamada abwaan iyo dhagaystayaalka eedan mahadsanyiin macal xaafado sida quruxda badan leyo niska dayaan jawaabta eh, su-aalo jawaabtiya ka mahadsantiin mar kale Eh, masalada ama su-aalahayti maylika jeeda ereyga masar se abwaanka sharaxiyo waa dhul adag ama dhulka kakango يسبق se ليه abwaan jaako la sheegay abwaan jaakolana maysaasku ku faa'iidaysaday abwaan tarash mayna saas kuwadada hal dhibic faa'iidaa abwaanka surumi may la surumi أبقول كده فلان باي roorto fadayteeda
hal dhibaca ku أوكي واي أوكي واي weedaan mahadsantiin guddiga natiijada ku sugaana su-aalooge meele ka dhammaadeen barnaamijka tarta aqooneed waliba si uu kuha idaacadda warsan ee magaalada baydhabo mawjada f m-ka siyeed siyeed dhibisan lama maga hartis ee barnaamijka waliba taabgeliyay garab walaal wali kaloo mahadnagaane oo su-aal diyaarinta qaabilsana iskuulka hoose dhexe iyo sare ee kawaadir saas oo kale waliba mahadnagaane dhalinyarada ururka horumarinta deegaanka ee deedo oo su-aalo dhextaalkii oona diyaariyeen maxamed salaad ayaan wareejiye si usa natiijada uu kanka dhawaaqa
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إيه، وكم يبوها منك سدهات أو نين سؤال ترتان قوناتي باللي بركة سنايتي ما يبقى ترتمان لما حافظ أو شل إيه حول ذاك في يهرسات إيه حافظ كاستن ما يبقى حق الله تي أنت اللي ورصده تضو سؤالك هو بان كمري ترتميالك حافظه حول ذاك بي ما يبقى الورصده تضو سؤال تضو سؤال الورصده ما يبقى كجوابين أفر سؤالتكم إيه والفائدة أن محلنا ما يبقى لكوين السيد يبعد saas oo kale tartamayaalka xaafadda horseed ee miba la warsaday toddoba su-aal toddobaa su-aalood la warsadii miba ka jawaabeen shan su-aal ee meeli miba kula kooyana toban dhibcood saas oo kale afar su-aalood oo habaal marti tartamayaalka xaafadda holwadaag b iyo faa'iidaysahaan halen dhibco guud lakoyti xaafadda horseed maybwa toban iyo afar dhibcood holwadaagna miba lakoyti siyeed dhibcood xusni ahmiin dambe waayahay eedan mahadsanta maxamed hamiin dambe waliba tartan xiisele ku rajayaena wada jir e iyo waa beri b markeen hooba ka naga hamiid dambe labada xaafadood tartankuunu ka rajayaen waliba nagadaana wada jir e iyo waa beri b guutaan barnaamijkii tarta aqooneedka raadiyaha warsan uu ka anoo xusnaysin dararsiyaay cabdullaahi jecelo iyo ladaadiyaay maxamuud cabdulaahi gaabshaay ee farsameeyay saas oo kale waliba mahadnagay abwaan muxsin qaalib qaasim jaakoley iyo abwaanka wiin maxamuud xaaji maxamed tarash saas oo kale waliba mahadnagay maxamed salaad iyo xuseen cadaani oo garab walaal ku daraar guutaan tartankii iyo jadwalkii idaacadeed oo liisaha bilaawdayba waliba siin ku tabaanay hundur ma fayl